markaasuu yidhi falow dalaba haddou dalba aabiqa oo laa yacrifu mawdicuhu baahidii baa kaa dhuntayoo taa kaa dhaqaaqdoo waxaad rabtaa inaad meeshaas haddaad halkaa ka hesho ka soo cesho haddaad weyda meel hiblad ka haddaad weyda meel sidaasaad rabtaa meeshaad ka heli doontana ma taqaanin ma gaabin kartid marka waxaa laga yaabaa gurigaa dhinaciisa inaad ka soo hesho baahidii oad ka soo noqoto ow saafara cabdun baa safray ow imra'atun gabar baa safrtay ow jundiyun kii jundiga ahaa ma shaqaalaha ahaa maca sayidin bau safray addoonkii wa zawjin maca zawjin bay xaaskii safartay wa amiirin maca amiirin bau jundigii yow safray walam yacrifuu mana yaqaaniin almaqsida makaanu qasadka lam yaksuruu ma gaabiyaan wain carafuuhu hadday maqsadkii gartaan marka kasaruuhu way gaabin waxay og yihiin gabadhu ninkeedu inuu u socdo bambaasa waxay og yahay addoonka sayidku inuu u socdo meel salaada lagu gaabiyo jundiga ninka masalaba madaxdaah inuu u socdo meel salaada lagu gaabiyay bay og yihiin way gaabin carafuu hadday gartaan hu mawdicii kasaru way gaabin bishardihii bay ku gaabin shardigiisi hadda aan soo maraynay oo maxay ahaa inuu masaafatu lqasri dhan yahay safarku oo arbacatu masala tamaaniyatu cishruuna maylan ou dhan yahay sideed iyo afartankaa mayl baa inta la arkay yaa maylkii maylkii kale laga qiyaasay oo waxaa la yidhi ha maylkii soo maaha kilomitr ya bar xagga kilomitrka urur waa saas sida ay uga dhigeen hadda sagaashanka iyo xoogaaga walada ka dhigaysa sagaashanka ka dhigaysa marka maylku ma aha waa maylulhaashimi waa afar kun oo tallaabo meesha maylkaanu ka yahay kun iyo lix boqol oo tallaabo wax shaqa iskule maaha marka bishardihiibau ku gaabinoo shardigii masaafatulqasriga meesha qofkaad la socotaa u socdaa mar hadday dhan tahay waad gaabin oo saa ku ogaatay walcaasinna kii caasinimo falay bisafarihi safarkiisa ku caasinimo falay ka aabiqinkii dhuuntay weeye wanaajizatin naagtii ninkeeda amar la-aantiisa baxday weeye yutimu wou taam yeelhayaadeh matnigii hore muxuu ku soo yidhi idaa saafara fii kayri macsiyatin cisyaan kayrkii haddii oo u safro ku yidhi marka qofkii safarka uu maantay wadaa waa safarulmacsiyo waa maxay addoonkiibaa iskaga tegay sayidkiisii ama naagtii baa ninkeedii amarkiisii la-aantiisii iska dhaqaajisay duulaan baad u socotaayo inaad halkaa wax ugu duushid baad rabtaayo qolada wax ka soo dhacdid inaad dad islaam soo laysid baad rabtaa qaadicu dariiqnimaad rabtaayo waxaad rabtaa waxaad leedahay halkaa xuduudda soomaaliya kenya iska galaan yaan rabaa inaan fadhiistoo meesha aan wax ku dhaco oo meeshaa nairobi baad ka tagtay waxaagaa oo dhan caasim bisafar baa taayo safarkaanba dhalinta aad dhalisay caasinimo caasi baad ku dhalisay cisyaan ma gaabinka wax ruqsada ma lihid ruqsadii safarka xabad kuma lihid yutimu wow taam yeelaadhe kaas waxaa ku baxaayaa la yidhahdaa waxaa kala jira caaj caasun bisafar iyo caasun fi safar asagoo hadda waa kan caasun bisafari buu ku yidhi oo safarka abuurkiisaaba cisyaan ah waxaa ku baxaaya caasun fi safar safarkaagu waa saxiix oo safar bannaan baad safartay laakiin cisyaan baad ku dhex samaynaysaa baamushtar baad u socotaayoo xagga soomaaliya aad rabtaa inaad baamushtar ugu socotaa intaad sii socotid baad cisyaan samaynaysaayo dad baad dhibaysaa waxbaad naagaad ka zinaysan meelaad kale qaadicu dariiqnimaad samayn dad baad xadaysaa safarkaaga asalkiisi wuxuu ahaa saxiix laakiin intaad sii socot sii socotid yaad cisyaan samaynaysaa kaasi wuu iska gaabinhayaa salaada marka safarkiisu waa mubaax ee safarka dhexdiisii buu cisyaan ku samaynhayaa ha ka soco hadda uma dheh in kaana hadday u ahaatay lilbeledi wuxuu ku tilmaamayaa waa yahaye qofkan goormaa ruksadu u bilaabanaysaa xilliga uu qasriga bilaabi karaa waa goorma tiibuu kuu sheegay uma bacdigeed buu yidhi in kaana hadday u ahaatay lilbeledi beledkii suurun hadduu u ahaaday kasara waa gaabiyaa bimujaradi mujaawasatihi gudbidiisa oo barax laabuu ku gaabin sawaan waxaa isku mid a kaana ahaayayaa khaarijahu masalanba beledka ka baxsanaantiisa banaankiisa cimaaratun ahaataya ama cimaaratun cimaara ahaataya amla ma ahanina magaaladu hadday suur leedahay waagii hore magaalooyinka dayr baa lagu wareejin jiray cabsidaa iska jir iska banaan jirtay dayrkaasu waa dhismo ama waa geedo ama waa god loqoday oo gad ahoo xurfad ahoo loqoday midkow doonaba ha aadee magaaladu hadday suurkaa leedahay markaad suurka ka baxdo yaa salaada gaabin xitaa suurka dabadiisa dhismayaala ha ku yaalleen meelo la degan yahay oo dhismaahu ha ku yaalleen hadday rabaan in kaana lilbaladi hadda u ahaado suurun masalaba suurkii wareejinayey kasara waa gaabiyaa bimujaradi mujaawasatihi marka aad suurka dhaafto baad salaadaadi gaaban sawaa waxaa isku mid a kaana ahaayayaa khaarijahu khaarij albeled beledka khaarijigiisa cimaaratuna haatayaa dhismo dhul la degan yahay amla ma ahani marba haddaad suurka adigu dhaafto waa ku banaantahay salaada gaabinteedii wain lam yakun lahu suurun marka suur hadduusan u banaa u ahanin famujaawazatu lcimraani dhismaha gudbidooda fa bimujaawazati lcimraani buu ahaaday bimujaradi mujaawazatiba marka horey soo ma ahan fa bimujaawazati alcimraani dhismaha gudbidooda ayaw maalan ba waxaad leedahay iyo gaabinta u ahaatay kullahu dhammaanta u gudbo haddii marka magaaladii aysan suur lahayn waa magaalooyinkan hadda aan joogno oo kale dhismaha ishaysta oo magaalada oo ishaysta oo laysku nisbaynaya inay magaalada isla yihiin waa inaad ka dhammaato nairobi aad hadda ka safraysaa ilaa aad dhismaha nairobi ka baxdo silaad ma gaabin kartid waxaad arkaysaa qaar kule waa safrahayaayo markuu hadda isagii oo taagan weli magaalada dhexdeeda masaajidkii taagan bou qasrigii iyo jamci ka bilaabahaya khilaad male taas waa inaad horta magaalada tacmiirkeeda dhismaheeda lagu aad hadda ka safraysa aad ka dhammaato saas weeyaan fa bimujaawazati maxuu yidhi cimraani dhismaha tallowgooda buu ahaaday kullahu dhismaha dhammaanta uu tallaabo walaa yushtaradu lama shardiyo mujaawazatu lmadaarici beeraha dhaafidoodii lama shardiyo iyo walbasaatiini aseedooyinkii iyo walmaqaabiri maqaabirtii qubuurihii magaaladii markaad inteed dhismaheediisa haystay aad ka baxdid beeraha magaalada ciribkeeda iyo aseedooyinka masalaba ku yaallo magaalada ciribkeeda iyo qubuuraha magaalada ciribkooda inaad dhaaftaa shardi ma ahan waad gaabin kartaa markaas waalmuqiimu dheh kii degana fi saxraa'i baadiyihi yaksuru wou gaabinaya bimufaaraqati khiyaami qowmihi reerihiisa dudadooda dhaafideedii ayuu ku gaabin reer miyi baa tahay banaan degan reer miyigu waxay isula degaan soomaha dudo dudo kooxa kooxo intaa qoysaska isla degan mar haddaad ka dhex baxdoba waad gaabin markaas markaa muxuu yidhi walmuqiimu kii degaa fi saxraa'i banaankii oo baadiyaha deganaa yaksuru wou gaabino bimufaaraqati bimufaaraqati khiyaami qowmihi dheh reerihiisa aqal soomaali ama aqal baadiyahooda ama teendhooyinkooda teendhooyinkaa faaruqidiisa ku gaabin teendhooyinka u dhisan ama aqal baadiyaha u dhisan markau ka baxo you gaabinhaya waa qolada uu la degan yahay uma bacdigeed dheh halkaa waxa weeye gaabintii meeshay ka bilaabanaysay goormay haddana dhammaanaysaa gaabintii waa kan idantaha safaru safarkii haddou dhammaado atama waa taam yeela safarkaagii haddou dhammaado salaaddii waa taam yeeli maxaase maxuu ku dhammaanhayaa intaan oo suuro wuxuu ku dhammaanayaa masalan meeshaad u socotaa hadday reerkaagiiba ahayd oo mee madheelo yar baa reerkaagii deganaa adna halkaanaad awal ka tagtay gurigaagii haddaabaad mar gaarto safarkaagii waa dhammaaday kow maya reerkaagii ma ahayne meeshaad u socotaad waxaad rabtaa inaad ku dhagaato afar cisho wax ka badan safarkaagii waa dhammaaday oo meeshu reerkaagii ma ahay laakiin afar cisho wax ka badan inaad ku dhagaataad rabtaa mar alla markaad meeshii salaada aad ku gaabisay magaaladaad ka baxaysay middaan meeshaad salaada ku gaabin lahayd markaad dhaafto oo ama suur markii aad aad dhaafto ama cimraanta aad gasho salaadaadii waa safarkaagii waa dhamaystiraysaa salaada waa dhamaynaysaa waidantahaa buu yidhi uma bacdigeed idantahaa safaru safarku markau dhammaado atama waa taam yeeli salaadii wayantahi safarkii waa intahooba biwusuulihi qofkii musaafirkaha gaaristiisii ilaa wadanihi ou gaaray wadankiisii gaarista ou gaaray ayuu ku dhammaadaa ow biniyati iqaamati arbacati ayaamin buu ku dhammaadaa afar ayaamo nagaashahood niyaysadkeed arbacata ayaamka oo hayra yowmayi dukhuuli waalkhuruuji maalintii uu soo baxay maalinta uu soo galay iyo maalinta uu baxaya kayrkooda ow binafsi liqaamati nagaadiga naftiisa ayuu ku baxaa wain lam yanwiha yowsanba niyeysan afartii maalmood haddaad masalaba nagaatid ayana way dhammaatay haba niyeysan iqaamo fiidhi muxuu ku yidhi biwusuulihi ilaa wadanihi xaggaa u tuur ow biniyati iqaamati arbacata ayaami afar maalmood niyaysad nagaadigooda niyeysadkiisa reerkaagii oo gaarisa aad ka soo safartay nairobi baad soo gashay waxaad rabtaa shan cisho inaad joogto ama lix cisho afar cisho wax ka badan inaad joogtaad rabtaa saasaad magaalada usoo gasho ayaa safarkaagii go-ay wax dambood gaabin karta male bilaad arkaysa dad meesha fadhi oo leh anigu xaggaasa ka imid waa iska gaabinhaya raad male waaas waa alla w salaataha ku tukatoo dhan waa lagugu leeyahay ko arbacata ayaamkaasoo maxuu yidhi hayra yowma yadkhul walkhuruuj afar maalmood oo maalintaad soo gashay iyo maalintaad baxayso aan ka mid ahayn inaad joogto haddaad niyeysato markaad soo gasho magaaladaasaa safarkaaga go-ay oo binafsi liqaamati ama nagaadega naftiisa ayuuba ku goy adiga xubaa niyeysan magaaladaana soo gashay inaad noqoto aad rabtaa waddankaagi u noqotid afar maalmood markaad joogtid safarkaagi waa go iqaamada nafteedu ku go-ay wain lam yawiha iqaamada yuusama niyeysan fa mataa waktigii aqaama u niyoodo arbacata ayaamin afar maalmood markuu nagaado oo kayra yoomaya dukuuli iyo walkhuruuji maalintii soo gelidda aad magaalada soo gashay iyo maalinta aad dhaxaysay kayrkooda arbacata ayaamkaas oon labadaas ku jirin atama wau taam yeelaa salaadaada waa taam yeelisaa allaahuma laakine ilaa an yuqiima inuu nagaado mooye lixaajatin xaajo inuu u nagaado xaajada oo yatawaqacu oushinsan injaazaha goydeeda dhammayskeeda oushinsanhayo oo wayawil irtixaala markaa masale bararashada ou niyeyso idan qadan markay godo xaajadiisu dhammaato fa inahu midkaasu yaksuru waa gaabin ilaa amaaniyata cashara yooman sideed iyo toban maalmood laga gaaro waxaa masale ma jira maantaad magaaladan timid waxaad rabtaa berri iyo beri dambe intaad dana dhammaysato subaxa dambe inaad baxdo qasrigii baad tukanaysaa berridiibay kuu dhammaan waayey berri kalaa laguu qabtay berridii hadda tii kalaa dhammaan weyday maalin walba waxaad is leedahay afar cisho wax ka yar bay kugu dhammaanhayaan sideed iyo toban cishaad kaabilaysaa maxaa shardi ah mar walba inaad mutawaqicto ood is leedahay berri ha kuu dhammaato beri dambe bax inta aad saas tahay sideed iyo toban cishaad kaabil sideed iyo toban cisha markay kula dhaafto welina mutawaqic baato mar walba waxaad isleedahay berray ku dhammaanaysaa waad dheer waad markaa waa taab yeelaysaa amaa waxaad og tahay adiga dantaad meesha usoo aadiya tukumiintiga meesha aad ka rabto inaanu afar cisha kugu dhammaanay baad og tahay maalinkaad soo gashaba safarkaagi waa go-a saas weeyaan ee waa in arbacta ayaam wax ka yar inay kugu dhammaanhayaan aad tawaqucayso oo aad shiisanayso saas markay ku dhammaadaan aad dhaqaaqda aad isleedahay allaahuma muxuu yihi laakine ilaa an yuqiima inuu nagaado lixaajatin xaajo inuu u nagaado xaajadoo yatawaqacu oushinsan mar walbaba injaazaha goydeeda mar walba u isleeyahay maantay ku dhammaan oo wayawil irtixaalan markaa u niyeysan irtixaalna uu niyeysan yahay o isleeyahay saacadday ku dhammaata waa horay u dhaqaaq idan qadan markay godo ou rarto fa inahu shakhsigaasu yaksuru wa gaabin ilaa amaaniyata cashara yowman sideed iyo toban maalmood laga gaaro fain taakharad hadday dib dhacdo markaa dantii canhaa amaaniyata casharkii atama waa taam yeelaa wa sawaan waxaa isku mida dhe aljihaadu safarujihaadkii iyo wakayruhu mid kasta waa isku mide ruksadaan waa wada saas haddaan safar macsiya usan ahayn walow wasalad wasala haddou gaaro maqsidahu makaanu qasadkiisii meesha u socday magaaladii bambaasaad u socotay haddaad gaarto fa ina waa haddou niyeysto aliqaamata almu'asarata iqaamadii mu'asarada ahayd ee safarka goynaysay oo arbacatu ayaam ah nagaadigeed haddow haddow niyeysto ataba waa taam yeelaa wa ilaa haddii uusan arbacatu ayaamkii niyeysan kasara wou gaabin ilaa arbacati masalaba ayaamin saddex cisho oo ilaa amaaniyata cashara maxay u kala noqonayaan marna waa markaad mutawaqic ahay marna markaad hayru mutawaqica tahay haddaadan mutawaqicnimo u joogin oo waadun iska raagtaye waxaad leedahay maanta dhamaysay berri dhamaysa ma jiraan afar maalmood markaa iqaamana maad niyeysan afar maalmood markaad gaarto waa kaa dhammaad maye maantay dantii dhammaysa way dhammaan weyday berri dhammaysa way dhammaan weyday baa tahay siddeed iyo tobankii markaa muxuu yidhi wailaayo iqaamo mu'asaraa ma niyeysan magaaladaa markau tegey kasara waa gaabiya ilaa arbacati ayaamin bau gaabin oo ilaa amaaniyata cashara bau gaabin inta waqaca haddou shinsanayo xaajatow dantiisii kulla waqtin haddou shinsan mar walba haddaad isleedahay haddaad helaysaa siddeed iyo tobankaasou gaabin waka waxba kaagama teginin dadka iska gaabinhaya un salaada oo safar baan waa ahaa waxaasu raad male dheh salaadaasoo dhanna waa lagu leeyahay wallahu subxaanahu wa tacaala alam wixii ay la gaar ahayd salaatulmusaafirku yaan ku soo jirnay jamcii labada salaadood la jamcinhayey iyo qasrinta la gaabinhayo oo laba laba laba masalaba loo tukanaya rubaaciyada weeyaan waxa ay la gaar tahay baan nidhi marka ayadii baan ku soo jirnay wa shuruudu lqasri gaabinta shuruudeedii wuquucu salaati baa la shardiyaa salaada dhiciddeedii kullihaa dhammaanteed fi safari ay ku dhacdo safar ay ku dhacdo yaa la shardiyaa wa niyatu lqasri baa la shardiyaa gaabinta niyeysadkeedii filixraami la niyeysta xarmashada fiigeeda wa an laa yaqtadiya baa la shardiyaa inaanan ku xiranin bimutimin mid taam yeelhaya fii juzin inuusan kaga xiran juz oo min asalaati ka mid a fiidha hadda wuquucu salaati kullihaa dhammaanteed fi safari ay ku dhacdaa shardiya salaada marka aad gaabinayso dhammaanteed adoo musaafira waa inay dhacdo halkaad ka safartay madheeriya xaggaasaad u socotay gaarisan markaad maraysay adoo masaajidkii ku jira oo qasrigii tukan haya ragcad markaad tukatay yaa salaada dhexdeedii waxaad ku go'aansatay inaad bil iska joogto meeshaadaan ama laba wiigaad joogto salaada dhexdeedii baad ku niyaysatay qaamadee maaragta inaad dhammaystirtaa wujub noqonaysa salaadii marka waxa weeye salaada dhammaanteed inay safar ku dhacdo oo aan niyatuliqaamo soo gelin inta aad salaada wado ama aadan gaarin meeshii maalanba salaada qasriyooda mamnuuca ku ahaayo suurkii wuquucu salaati baa la shardiyaa kullihaa salaadaas bisafar ay ku dhacdo waa shardi wa niyat lqasrina waa shardi gaabin niyadeed filixraami lagu niyeysto xarmashada sigeeda lagu niyeysto allahu akbar marka aad leedahay inaad gaabiso waa inaad niyeysato soomaalida waxaad maqlaysaa qasri baa ii xihan oo anugu gaar baan u tukan goorma banaankuma jooga seebuu qasri oo xirtay tawkanaa salaad bu ku jirin qasriga wax guriga laga soo niyeysta maaha middaa wuxuu ku leeyahay anigu qasri sooma niyeysano ma gaabin karaayo iska masala bau odhanaya waxaa wax raalli maaha qasri guri lagama soo niyeysto mar hadday muddadu dhan tahay muddadii safarka ee arba masalaba samaaniyata wa cish wa arbaciina maylkii haashimiga ahaaya oo masaafatulqasri ay dhan tahay xilliga salaadda aad gelayso baad niyeysanaysaa gurina lagama soo niyeysto horena looma soo xirto allahu akbar markaad leedahay baad qasriga niyeysanaysaa inaad gaabiso salaadaasood laba ragcood ka dhigto wax ka horeeyoo la niyeysan male wa niyat lqasri baa la shardiyaa gaabinta niyeysadkeedii fil ixraami u niyeysta marka uu xarmanayo allah akbar uu leeyahay wa an laa yaktadiya inaanu ku xihan baa shardiya bimutimin mid dhammaystirhaya fii juzin inuusan kaga xihan mina salaati salaadiisa juz ka mida inaadan qof mutima ku xihan yaa shardiya weydiinayo wuxuu yidhi waxaan sameeyaa duhurka iyo casarka labadaba duhurkaan ku xirtaayo intaan duhurka ku xirto duhurka oo gaabsan aniga ii gaabsan marka ataxiyaadka dhexe laga kacaan anigu iska salaamo naqsadaa markaasaan haddana labadii casarka ku xirtaa labada ragcadood dambe u yidhi maya imaamka oo fadhigii ugu dambeeyey ku jira imaam salaadiisii taam yeelay oo afar ragcadood tukaday tashahudkii ugu dambeeya isagoo ku jira haddaad ku xirato oo salaamo naqsado ood adiga markaa kacdo ma ma gaabin karaysid juz salaadaada ka mid ah haddaad kaga xidhato ma gaabin kartid saas weeyaan wa an laa yaktadiya baa la shardiyaa sidaasaa saxaabadii laga wariyey bimutimin masalaba mid dhammaystirhaya inausan ku xidhanin fii juzin inaanu kaga xidhan juzo min asalaati ka mid a falow nawaa hadduu niyeysto aliqaamata bau niyeystay wuquucu salaati kulahaa fi safaridii hore weeye ixtiraaskeedii falow nawaa iqaamata nagaadibow fi salaati salaada dhexdeedii ku niyeystay ow shaka waa shakiye hal ee nawa alqasra gaabintii inuu niyeystay amla inaanu niyeysan buu ku shakiyey uma dakara qariiban bow annahu nawaahu xusuustay meel dhow buu haddana wuxuu ka xusuustay inuu qasriga niyeystay ow taradada wow noqnoqday hal ee yutimu inuu taam yeelo amla inaanu taam yeelin buu ku taraduday ow hal ee imaamuhu imaamkiisu muqiimin inuu yahay buu ku taraduday oo salaadii dhammaystirhaya amla musaafir gaabinhaya inuu yahay intaa oo suuraba atama waa taam yeelaa sideeda ruksada waxaa la yidhahdaa xaqiiqo waxaan ahayn ruksadu kuma shaqayso ruksadu waa inay xaqiiqo tahay ood xaqiiqa ahaan masalaba wixii shayga cadimaya ruksa xukmika u kala baxaa marba hadduu rukso yahay qiyaas ma leh oo waxba ma ixtimaalo sida xaqiiqa waxaan ahayn iyo intii waaridka ahayd waxaan ahayn kuma asaxo markaa falow nawal iqaamata iqaamahu fi salaati ku niyeystay atamadha horta waa taam yeelaa halkaa damba dhig ow shaka waa shakiyey hal nawal qasra inuu inuu niyeystay amla wuxuu waxaad leedahay war qasri markaad xiranaysay markaad salaada xiranaysood allah akbar lahay takbiiratu ixraamkii qasrigii ma niyeysatay mase maya taradudkaasba hadduu kusoo galo atama dheh uma dakara qariiban ba wuxuu xusuustay annahu nawaahu markii hore waa taraduda isla markiiba waad xusuusatay inaad qasriga niyeysatay juskaas taradudkaa ee salaadaada soo dhex galay ee aad qadar yaroo salaadii ka mida jus taradud kusoo dhamaysay ayaa ruksadii kaa baabaashay atama dheh o amase m taradada waa taraduday hal yutimu inuu taam yeelo am la waxaad ku taraduday ma dhammaystirataa qasri markii hore waad niyeysatood xiranaysay ma iska dhammaystirataa mase talow intaadi qasrigaagi aad niyeysatay ayaad ku gaabsataa yaad ku taraduday atama dheh waa taam yeelaa o amase maahane taradada waa taraduday hale imaamuhu imaamkiisu muqiimin inuu yahay oo salaada dhammaystirhaya am la musaafir oo qasrinaya inuu yahay baad ku taraduday hadda muqiim iyo musaafirka anuu kuu sheegahaya mutim weeye un oo hadeer ninkii kula socday oo musaafirka kula ahaa haddau salaadiisii taam yeelo adna aad ku xiran tahay waa taam yeelaysaa muqiim shardi maahane mutim baad ku taraduday hal taradada wow taraduday hal imaamuhu mutimun inuu yahay mid taam yeelhaya am la mid masalan ba qasrinaya inuu yahay buu ku taraduday atamadhe intaasoo suura ah waa wada taam yeelaysaa walow jahila hadduu jaahil ahaado niyata imaamihi bau ka jaahil ahaaday oo fanawaaw niyeyso in kasara alimaamu imaamka haddau gaabiyo kasartu waa gaabin wa in atama haddau taam yeelana atmamtu waa taam yeeli saxa iqtidaasota waa saxay fa in kasara haddii imaamkii gaabiyo kasara waa gaabin wa in atama haddau taam yeelana atama waa taam yeeli surooyinka dhowrka ahoo taradudka salaada masalanba waxaad leedahay ee la saamaxay ayay ka mid tahay imaamka waa musaafirkii kula socday in uu taam yeelhayo iyo inuu dhammaystirhayana ma kala garanaysid niyadaadii takbiiratulxiraamka qasriga aada niyeysatay yaa tacliiqaa gelisayoo duhur qasri ah yaad niyeysatay haddii imaamku qasriyo gaabiyo haddau taam yeelana aadama iska taam yeesho taradudkaasaa ku jiray soo maaha sidaa waa saxiix bay noqon horta qudwadaadii waa saxiix oo saxa qudwatu dheh fa in kasara haddau gaabiyo kasara uu gaabin wain atama haddau taam yeela imaamkiina atama maamuumkiina waa taam yeeli taradudkaasna meelaha la yaro saamaxay yay ka mid yay ka mid tahay dheh wayajuuzu dheh halkaa qasri baad uga soo baxday halkaa waxaad ka gelaysaa jamcii yajuuzu ljamcu baa banaan bayna aduhriya waalcasri fii waqti ixdaahumaa lgu lagu jamciyo labada salaadood waktigooda midkood lagu jamciyo yaa banaan duhur iyo casar inaad horey ka wada tukato iyo gadaalaad ka wada tukato cisho iyo maqrib inaad horey ka wada tukato iyo gadaalaad ka wada tukato yajuuzu ljamcu waa banaan bayna aduhriya waalcasri la jamciyo fii wakti ixdaahumaana lagu jamciyo labadooda waktiyadooda midkood lagu jamciyo wa bayna almaqribiya waalcishaai kadalika sidaasoo kale lagu jamciyo yaa banaan fii kulli safarin buu ku banaan yahay jamcaasu safar dhammaantiis safarka oo tuksaru salaatu salaadii fiihi safarka fiigiisa lagu gaabiyo safarkii salaada la qasrin jiray oo waa safarkii shuruud ahay oo soo martay masaafatulqasri horta dhan kow safarulmacsiya aan ahay laba cazmi aan bahalkii aad leedahay maqsad saxiixa aad lahayd safarkii sidaas ahaa inaad jamciso duhur iyo casar oo labadoo midkaa doonta aad ku jamciso ama maqrib iyo cisho aad jamciso midkaa doonta aad ku jamciso yaa ku banaan marka wayajuuzu ljamcu dheh jamc baa banaan bayna aduhri iyo wa bayna alcasri fii waqti ixdaahumaa lagu jamciyo wa bayna almaqribi iyo waalcishaai oo kadaalika sidaas oo kalea banaan la jamciyo fii waqti ixdaahumaa lagu jamciyo fii kulli safarin baa jamcaasu banaan yahay safar dhammaantiis safarka oo tuksaru salaatu salaada fiihi safarkaa lagu gaabiyo waa safar masaafatulqasri dhan oo aan safarulmacsiya ahayn oo aad maqsad saxiixa leedahay fain kaana dhe marka haddii u ahaada naazilan mid degan fii waqti alawali buu naazil yahay uulada waktigeedii ayuu naazil yahay fataqdiimu horumarintiibaa afdalu fadli badan ee wain kaana haddii u ahaado musaafirkii saa'iran ba u ahaade waktuluulada fa taakhiiru dibdhigiibaa afdalu fadli badan horta midkaad rabta inaad ka dhigi karto wuu kuu soo sheegay tafdiilkiiba kuu tilmaamo wuxuu yidhi duhurkaad degantaha casarkana socod baad ku jirtaa inaad duhurka meeshiisa ka wada tukataa kuu fadli badan duhurka waa socotaa laakiin casarkii baad degan tahay casarka meeshiisa inaad ka wada tukato yaa kuu fadli badan hadba salaada aad naazilka tahay inaad meesheeda u jamciso yaa fadli badan markaasuu yidhi fain kaana naazilan haddii u yahay في وقت الأول أول كمثلا في وقت الأولى أولي بودين دقيقة في وقت الأول لما الصلاة مده الرئيس وقت يدي أي نازل هذا فالتقديم بأفضل فضل بلد وإن كان هذا هو هذا مركة وقت الأولى دي سائرا بو هذا مسعدة فالتأخير دبنك جمع على دبنك يا أفضل فضل بلد شروط الجمع حين هذا كل شيء وإلى جمع ده هذا هو جمعيه تقديما جمعا تقديما jamc horeeya haddii u jamciyo fa sharduhu jamcaas taqdiimkaa shardigiisu dawaamu safari baa horta la shardiyaa kow safarkii inuu daa'im yahay oo aadan nagaan waa shardi wa taqdiimululaa baa la shardiyaa waktiga midda leh tukashadeedana waa shardi laba wa niyatu ljamci baa la shardiyaa jamc niyaysadkiis qabla firaaqi ulaa uulada inta aadan ka bixin niyatuljamcaad samaysana waa shardi taakhiir iyo taqdiim baad labadiiba leedahay buu ku yidhi haddaad uulada ku jamcinayso oo duhurkii iyo casarkii baad meeshii duhurka ka wada tukanaysaa horta waxaa shardi ah safarkii inuu daa'im yahaada nagaan salaadii waktiga lahayd inaad hormarisana waa shardi tii waktiga lahayd inaad hormariso waa shardi niyatuljamc inaad uula dhexdeeda kula timaadana waa shardi oo weliba waxaa jumhuurta in in badan shardinayaan waktu taxriim takbiirat lixraam inaad niyeysato marka maxaad leedahay farda duhri jamcan wa qasran haddaad labadaba isku darayso wey ilaa shardi maaha in la isku daro labadii salaadood oo jamcisan oo dhammaystiran oo mid walba afarteeda ragcadood tahay waa kuu bannaan tahay waxaa kuu bannaan labadoodii oo labadiiba gaaban inaad jamciso oo duhur labaa iyo casar labaa inaad jamcisaa kuu bannaan waxaa kuu bannaan midna inaad dhammaystirto midna aad masala gaabiso jamcisana inta way ku wada bannaan yihiin midnaba wax mamnuuca ma laha oo duhurkii oo labaa iyo casarkii oo afara aad jamcisaa kuu bannaan ko waxaa kuu bannaan duhurka meeshiisa inaad ka tukato asagoo qasriya casarka meeshiisa aad ka tukato asagoo qasriya waa kuu bannaan yahay oo waa kii horead soo marisay intoo dhan waa ku wada bannaan yihiin marka uulada muxuu ku yidhi dawaamu safari waa shardi kow wa taqdiimu lawali matalan uulaada midda horraysa ood hormarisaa waa shardi marba jamcu taqdiim hadduu yahay duhurka horta tuko middaa kale waa taabic matbuucii oon la helin taabici ma suuroobahayo jamcu taakhiirku waa ka duwan yahayoo casarka meeshiisa haddaad u wada rarto hadhow midaad rartaad hormari kartaa marka duhurka hadduu hadeer kaa tago casarka meeshiisa duhurkaad iska hormari kartaa soo maaha oo duhurkii aad qadaynayso wakti buu u yahay casarku duhurka laakiin casar aan weli la gaarin duhur si uu wakti ugu noqon kara waxaa la arkaa jamacaan jamci maxuu ku imaan karaa uuladii horta marka hore inaad samayso saas weeye wa niyatuljamci baa la shardiyaayo qabla firaaqi luula salaada hore intaadan ka bixin inaad niyatuljamc la timaadaa waa shardi waxaa fadli badan oo mutafiq ah inaad waktu takbiiratulxiraamka la timaadid laakiin waxaa la yidhaahdaa xoogaa way ka tawasucsan tahayoo markii duhurka aad gelaysay jamca maad niyeysan duhurka dhexdiisa adoo ku jira yaad inaad casarkii soo rartood halka kala tukata niyeysatay waa iska saxiix ka tag hadda wa amaa fi lixraami miya imaa fi lixraami miya a niyatuljamci baa la shardiyaa qabla firaadi lulaa isagaabaa ilaa iisoo wada imaa fi lixraami inuu ku niyeysto xarmashada siigeedii inuu ku niyeysto oo fii asnaa'iha ama dhexdeeda uu ku niyeysto asagoo xarman xarmadii soo wad soo xarmashaday oo ragca tukaday dhexdeeda inuu kula yimaado labadu waa saxiix imaa fi lixraami niyatuljamca inuu kula yimaado wa imaa fii asnaa'i asnaa'i lulaa uulada masalaba dhexdeeda inuu kula yimaado niyatuljamci waa laa yufariqa dheh inaanu kala geyn baa shardiya baynahumaa labada salaadood mawaalaad baa shardiya aadan kala tafriiqin haddaad kala tafriiqisa maya mawaalaad baa la shardiya wa an laa yufariqa dheh inaanu kala geyn baa shardiya baynahumaa jamcu taqdiimka labada salaadood dhexdooda tafriiq inaysan ku samaynin fain faraqa hadduu kala bixiyo yasiiran in yar lam yadura dhib ma lahan dheh tafriiqi yar buu ku sameeyey oo intii aad qadruliqaamadii oo kale iyo wixii la mid ahaayoo saas oo kale ah waxba dhiba ma lahan fain faraqa yasiiran in yar hadduu kala bixiyo lam yadura dhib ma lahan dheh oo muxuu yidhi fa yuktafaru waxaa loo dhaafay lilmutayamimi kii boodhaysanayey dalabun khafiifun baa loo dhaafay dalab yar fain qadama hadduu hormariyo asaaniyata tii labaad fa baadilatun waxba kama jiraan taas wax la raaciyaa ma jiraan salaaddii wakti galeed haddaadan tukan hadda yaad raacinaysaa fiiri hadda oo fa yuktafaru mar hadduu ku yidhi yasiir baa la dhaafay lilmutayamimi dalabun khafiifun baa loo dhaa ilaa waataad horay kusoo mar dalabto marka duhur iyo casar baad adoo musaafira jamcinaysaa waxaa lagu dhaafahayaa horta tayamumkii waa lagu dhaafi qadarkiisii ilaa waa inaad u booraysataa tan labaadi ko dalab yarna waryaha wax biyaa haya oo dalab yaroo aad tiraahdidna waa lagu saamaxay waxaa kaloo u saamaxan tahay laba salaadood oo masalaba labada salaadood marka la jamcinhayo iqaamaa loo suneeya aadaan maahan iqaama waa taad soo maray marka inaad iqaamadaas yartaa zamankeedana waa lagu dhaafay intaasoo dhan waa iska wada zaman yasiira fa yuktafaru lilmutayamimi dalabu khafiifun baa loo dhaafay wa zamanu tayamumina waa loo dhaafay tayamumka laftiisii zamankiisii ilaa laba sanaadoo farada isku tayamum ku tukan maysida wa zaman aliqaamati iqaamada zamankeediina waa loo dhaafay fain qadima qadama hadduu hormariyo musalligii asaaniyata waana jamcu taqdiim saaniyadiiba hormariyey fa baadilat yaa la raaciya waktigaana ma leh oo taakhiirka la mid maahanoo taakhiirka uulada waktigeedu waktiba u yahay waaba lagu qadeeya tan weligeed si ay wakti ugu noqotaa ma jirto laguma qadeeyo lama gaarin salaadii la raacin lahaana maa tukan oo ay tabaca u noqon lahay marka waa baadil taa aad tukatay fa in aqaama marka hadduu dhagaado qofkii qabla shuruucihi gudagalkiisii horteed fi thaaniyati ou galay salaadii thaaniyada ahayd intaadan weli tukan baad iqaama niyaysatay ow lam- lam yawi mama niyeysan aljamca jamcintii fi lulaa ragcaddii hore ko- waxaad leedahay salaadii hore kuma niyeysan ow faraga waa kala geeyey kaiira wax badan wajaba intaasoo suuraa taakhiiru saaniyati saaniyada dibdhigeedaa waajiba ilaa waktigaha loo dibdhigo waktigeedii inaad saaniyada udhib- u dibdhigto yaa wujuubaysa intaasoo suuro muxuu ku yidhi wain aqaama hadduu niga- nagaado qabla shuruu qabla shuruucihi miya gudagalkiisii horteed fi saaniyati oo gudagalay buu nagaaday duurkii baad xiratay niyatuljamc baad ku xiratay waa dhammaysay casarkii intaadan weli u istaagin yaad iqaamaba niyeysatay inaad iskaba joogto magaaladan laba wiig iyo dhowr wiig aad joogto yaad niyeysatay ama waa taraduday saaniyada waktigeeda inaad ka tukato yaa wujuuba oo amase maahe lam yawi maba niyeysan aljamca jamcintiiba filulaa kuma niyeysan uuladiiba kuma niyeysan niyatuljamca wajaba taakhiiru saaniyati ilaa waktihaa baa waajibaya ow faraga labadoodiibow kasiira wax badan kala geeyey zamankii yaraa ee macsiga ahaa wax ka badan yaad kala geysay wajaba taakhiiru saaniyati saaniyada dibdhigeedi ilaa waktihaa loo dibdhigo ayaa wujuubaysa ilaa labadoo la isku daba xidhiiriyaa la rabee ee wayna qaama haddou nagaado marka waxaad moodaysaa dadka in badan inay moodahayaan salaada marka la jamcinaya in la qasrinaya inay laazim tahay oo qasarka iyo qasriga iyo la- iyo jamca wax laazimahay moodayaan marba haddaad jamcin qasrigu inuu laazim yahay ma aha wax labadaba shaqaa iskuma lahan waa laba baab oo kala gaara labadaba labadii salaadood duurka iyo casarkii maxaa nidhi waad jamcin kartaa iyagoo dhamaystir oo mid walba afar ragcadood tahay ko ayaga oo masalaba waxaad leedahay qasri oo midba laba ragcadood tahayna waad jamcin kartaa waxaad samayn kartaa inaad qasriso adoon jamcinayn oo duhurkana laba ragcadood meeshiisii keliya aad ka tukato casarkana meeshiisii laba ragcadood aad ka tukato labada waad samayn kartaa waxaad samayn kartaa midna inaad qasriso midna aad- aad aad dhammaystirto waad heli kartaa marka wax isquseeya labadoodu ma ahan waa kala laba xugum ka taad fiida hadda waa in qaama dheh hadduu marka nagaado bacda firaaqihimaa labadiiba intii uu ka baxay buu nagaaday mabataa way tageen labadii salaadood calaa sixati bay ku tageen xaggaas baad u socotay soomaaliya markaad gaarisa maraysay yaa tukatay casar iyo duhur labadiiba jamcisan markaad labadiiba ka baxday kabacdi yaad go'aansatay inaad magaalada ku nagaato casarkii weli lama gaari soomaad aragtid adoo muqiim ah baadan casarkii tukanayn horaad u tukatay muqiim baana tahay hadda fiiri oo hadda qasri kuma banaana niyatuliqaama niyeysatay markaad tukatay labadoodii markii hore oo aad tukanaysana sidii ruksada ahayd oo saxiixa ahayd baad haysatay socodkaagii kaama goyn niyatuliqaama maad niyeysan tii hore aad ka niyeysatay sidii baad u wada tukatay hadha un baad go-aan gaartay inaad magaalada iska joogto ood ayaaba joogto markaas soo celis labadii salaadood saxiixoodiiba ku tageen wakaas in aqaama markaa maxuu yidhi wa in aqa- aqaama hadduu na- nagaado bacda firaaqihimaa buu nagaaday labadii salaadoodba intii uu ka baxay kabacdi yow niyaaday yow n- yow- yow nagaaday madataan labadii sagaala salaadood calaa sixati bay ku tageen sixay ku tageen labadii salaadood waidaa jamaca dheh haddii uu jamciyo taakhiiran dibdhig masalaba jamcan buu marka dibdhigay jamaca haddii uu jamciyo jamcan jamac taakhiiran oo dambeeya lam yalzamhu kuma laazimahayo ilaa an yawiya inuu niyeysta mooye qabla khuruuji waqti luulaa uulada waktigeeda bixideedii horteed biqadrin matalaba biqadri maa yaasicu ficluha ficilkeeda wax u waasic noqon kara qadarkeed annahu asagu inuu niyeysto yuakhiru inuu dibdhigi liyajmaca inuu jamciyo jamcu taakhiirka hal niyaa buu leeyahay hal shardi buu leeyahay shardi labaad male uuladii oo ay ka harsan tahay wakti afartii ragcadood oo duhurka u waasnoo karo waa inaad niyeysato niyatuljamc niyatu taakhiir inaad duhurkii gadaal ka tukato oo casarka waktigiisa aad ka tukato ayadoo salaadii duhurku weli joogta waa inaad niyeysato intaa baa u shardi ah laakiin hadhow markii casarka la gaaro kaad rabtaad horumarin niyatuljamc inaad niyeysataa shardi maaha waxaa shuruudii kaloo dhan keliya waxaa shardi ah duhurkii oo aan weli bixin oo weli jooga aakhirtu duhra ilaa waqtilcasri inaad niyeysato inaad duhurka dibdhigto oo casarka aad u dibdhigto zamanka ka harsan duhurku afartii ragcadood zaman uwaas noqon kara waa inuu yahay markaasuu wuxuu yidhi waidaa jamaca haddau jamcin taakhiiran dibdhig lam yalzamhu kuma laazimo buu yidhi qofkaas ilaa an yawi inuu niyeysa mooye wax kale kuma laazimaan qabla khuruuji wakti luulaa uulada waktigeeda bixideeda horteed inuu niyeysto biqadri zaman masalan ba zaman biqadri maa dheh zaman qadarkiisa inuu niyeysto zamanka oo yaasucu waasic noqon ficlahaa salaada ficilkeeda oo zaman u waasic noqon kara inuu niyeysto annahu ninkaanu yuakhiru inuu dibdhig inuu niyeysto shaygii la niyeysanaya waa kan annahu ninkaanu yuakhiru inuu dibdhigahayo salaadii inuu niyeysto mooye wax kale lama shardiyo liyajmaca inuu la jam inuu jamciyo daraaddeed ou dibdhigo taa keliya ubadiye waxaad keliya niyeysanaysaa waxaa keliya shardiga dheh inaad niyeysato duhurkii oo ay ka hartay zaman salaata u waasic noqon kara inaad casirka meeshiisa ka tukato bis intaa unbaa la shardiya markaasuu yidhi waidaa jamaca taakhiiran lama yalzamhu qofkaan kuma laazimin ilaa an yawiya mooye wax kale kuma laazimin inuu niyeyso qabla khuruuji wakti luulaa uulada waktigeeda bixideedii horteed biqadri masalaba ma zaman qadarkiisa inuu niyeyso zamankaas oo yasicu ficluha zaman salaadii u waasix noqon kara ayadoo ay harsan tahay inuu niyeyso annahu asagu inuu niyeyso dheh waa kan mawigii yuaakhiru inuu dibdhiga hayo inuu niyeysto liyajmaca inuu jamciyo inuu jamciyo daraaddeed gadaal inuu niyeysto ma ahna wax kale kuma laazima zaman salaadii u waasix noqon kara ficilkeedii afartii ragcadood u waasix noqon kara inaad niyeysato inaad dib dhigto salaadii duhurka oo aad u dib dhigto casharka meeshiisa ma ahna wax kale oo shardiya oo loo shardiya taakhiirka ma jiraan dheh falow lam yawi taakhiirkii haddaanu niyeysan ayadoo ay duhurkii ka harsan tahay zama sala zaman salaadii u waasic noqon kara atama waa taam yeelaa wa kaanat qada'an baynu weliba noqonaysaa salaadii duhurka oo dhammaatay un baad aragtay kollay musaafir baan ahaayo taakhiirka ay banaanaayo hadda casarka meeshiisaa ka wada tukan baa tiri marka ya asiba miya a wa kaanat qadaan saas weeyaan marka salaadii duhurkii oo baxday oo baa oo casar la gaadhay yaad masala ba aragtay horta waa dambowday ko qadbayna noqonaysaa salaadii ee jamac aad leedahay jamac baa ii banaanaayo halkaanaan masalaba ka wada tukanaya hadda ma ahan falow lam yawi taakhiirka haddaanu niyeysan ayadoo duhurkii zaman u waasic noqon karaa joogaa haddaanu niyeysan asiba horta waa dambaabay wa kaanad qadaan salaadaasuna qadbay noqon wayudabu tartiibu baa laakiin la suneeyey tartiibkii baa la suneeyey iyo walmawaalaatu baa la suneeyey xidhiirintii iyo waniyat ljamci jamc niyeysadkiis filula aad niyeysato saddexdii shardiyo jamcu taqdiimka loo shardinayay ayaa halkaa sunno u ah waxaa sunno ah inaad tartiibiso midda waktigale aad tukato waxaa sunno ah ama masala boqolyaal waxay leeyihiin maya waxaa sunaa waxa weeye tartiibku tii waa saas maya waa kaa khalday tartiib baa sunnaahoo tii horreysay inaad tukato waa sun oo duhurkii ama maqribkii aad tukato waxaa kaloo sunnaa inaad xidhiidhiso markaad taa tukato tii labaad aad ku daba xidhto waxaa sunnaa tan hore niyatuljamc inaad la timaado saddexduba waa sunna waa saddexdii taqdiimka shardiga ahayd yundabu tartiibu baa la suneeyey oo salaadii horreysay inaad tukato qaarna waxay leeyihin maye tartiibku midda waktigan ood hormariso weeye laakiin raajixu waxa weeye midii horreysa ood hormariso walmawaalaatu baa la suneeyey oo midii masalaba markaad mid tukato ta kale aad ku daba xidhto wa niyatuljamci baa la suneeyey jamc niyeysadkiis filula aad niyeysato midda hore markaad tukanaysid waa xilligii jamcu taakhiirka niyatuljamc aad samayso saddexdaanu shardi bay ahayn jamcu taqdiimka jamcu taakhiirkana waa sunna wayajuuzu dheh waxaa u banaan lilmuqiimi muqiimki aljamcu baa u banaan taqdiiman masala ba horumar u jamciyo limadari liajli madarina waxaad leedahay u jamciyo madar daraaddiis madarka oo yabullu qoylhaya asawba marada bishardi an yaksida inuu qasahaya shardigeediya lala qabo musalligii jamaacatan jamaaca u qasin jamaacada oo fii masjidin ku sugan masjidka oo baciidin ka fog waan yuujad almadaru madarka in la helana waa shardi cinda iftitaaxi lula halkaan salaad wuu kaaga soo baxay safarka wuxuu kaaga gelhayaa jamc la yidhaahdo jamculmadar madarkaa loo jamcin madarka salaada marka loo jamcinayo horta uulada awalkeeda iyo aakhirkeeda aada salaada ka baxday iyo saaniyada waktigeeda marka la gelhaya bilowgiisa intaba inuu madarku joogaa shardiya waxaa kaloo shardiya inaad tahay nin meel masaajka ka fog degan waxaa shardi a inuu madarkaasu yahay mid maryaha kaa qoynhaya waxaa shardi a meel kini ah ood ku socoto halkaasoo kale ah oo roobka kaa celinaysa inaadan helayn intaasoo shuruuda marka la helo yaa jamcan taqdiimka roobka uu banaayah masaajidka iyo agtaysaa deganta kuma banaana maya waad fog tahaye waxaad helaysaa meelaad ku soo socoto oo roobka kaa celisa di'iisa oo meeshaa kinniga ah oo la yidhaahdo masalan barandhaha baad helaysaa kuma banaana maye meesha xaafadaada lafteeda yaad jamc ka helaysaa kuma banaana haddaad jamc ka helaysa gurigaaga agtiisa hadhowta laftiisa kaa jamcaasaad tukanaysaa marka wuxuu yidhi wayajuuzu ljamcu baa lilmuqiimi u banaan kii nagaabaa jamc u banaan yahay taqdiiman uu ku jamciyo horumarin limadarin liajli madarin ma ugu banaan yahay ama liajli madarin oo u jamciyo madar daraadiis masalan ba oo u jamciyo madarka oo yabullu sawba marada qoyn madar marada qoynhaya oo madar badan waa inuu yahay bishardi an yar sida inuu qasta shardinteediya laga qabo jamaacatan jamaaco jamaacada oo fii masjidka ku sugan masjidkaoo baciidin ka fog adoo oo masalan ba aan jamaaco helaynin roob baa jiro oo roobka daraaddiisaan u jamcinhayaa maya sababta loo jamcinhayaa waa jamca masaajidka haddausan kaa fogayna kugu dhow yahayna maya allahuma imaamka raatibkaa waxaa la yidhahdaa imaamka raatibkaa gurigiisu masaajidkaba ha ku yaalle jamaacada meesha fog ka imaanaysa ee aan roobka la soo noqon karayn wuu tujin oo wuu u jamcin isagu wuu la jamcinhayaa wuu tujin laakiin qofka kale ee qariibulmasjidka ah maya ma jamcinhayo ilaa baciid baa shardiye waan yuujad almadaruhe madarkiina in la helaa la shardiyaade cinda iftitaaxi lula salaada masalaba waxaad leedahay hore furfuradkeeda roobku inuu joogaa shardiya marka salaada la gelahayo hore tan labaadee lala jamcinhayo maahan midda hore in masalaba roobkii joogaa waa shardi iyo walfiraaqi wa cinda alfiraaqi ka bixidda waktigeeda minhaa ulada laga baxo wa iftitaaxu thaaniyati wa cinda iftitaaxi thaaniyati aaniyada bilowgeeda waktigeeda roobku waa inuu jooga saddexdaa jeerba uulada markaad gelayseen markaad ka salaama naqsateen aaniyada marka la gelahayo saddexdaba waa inuu joogo wa yushtaradu waxaa la shardiyaa maca daalika intaan hadda la sheegay oo masaajid jamaaca aad u aadaysid oo baciida oo roobka cinda alulaa uu joogo iftitaaxi lulaa wa cinda firaaqi lulaa wa cinda iftitaaxi saaniyati intaa maceeda waxaa loo shardiyaa maa taqadama baa la shardiyaa wixii soo hormaray fii jamci safari safarka jamcintiisii shuruuddii noogu soo hormartay taqdiiman lagu jamciyo jamci jamci taqdiimkaa shuruuddiisiina yana waa shardi oo waa maxay uulada waktigeeda inaad niyeysato waa shardi in uulada marka hore la tukadaa waa shardi oo la tartiibiyo in labadoodii la israaciyo waa shardi shuruuddii aad soo martay baa shardi ah taqadimu masalaba ama wayushtaradu waxaa la shardiyaa maca daalika intaan hadda iyadoo gaarkaa maa taqadama baa la shardiyaa wixii hormaray fii jamci safari safarka jamciisii noogu soo hormaray taqdiiman lagu jamciyo fain inqadaca hadduu go-o madarkii bacdahumaa labadooda markaad wada tukatay buu go-ay o fii asnaai haaniyati ama haaniyada dhexdeediibuu ku go-ay madataan labadii salaadood cala sixati bay ku go-een saas weeyaan yay ku tageen dheh saxiixnimay ku markaad labadiiba ka baxday baa roobkii joogsaday ama maye haaniyadii oo dhexda looga jiro yaa roobkii joogsaday labadii salaadood saxiix bay ku tageen fain qadaca almadaru madarkii bacdahumaa haddii uu go-o oo fii asnaai haaniyati haaniyada dhexdeediibuu go-ay madataan labadii salaadood calaa sixati bay ku tageenne walaa yajuusu ljamcu jamcii bilmadari lagu jamciyo masalaba taakhiiran ma kuma banaana dheh jamci oo taakhiir lagu jamciyaa ma banaana madarka walaa yajuusu ljamcu jamc ma banaana bilmadari bisababi lmadari masalaba lagu jamciyo taakhiiranna waxaad leedahay lagu jamciyo jamc oo jamcu taakhiira oo madarkiiyo ma banaana oo ma oran karaysid maqribkiiba hadda roob baa haya waan iska jooginoo cishaha waktigiisii yaan tukanhayaa maya kuma banaana cishaha haddaawad gaarto oo hadda laakiin ilaa waxay ahayd qofkaan soo dhibtoonhaya oo jamaacada soo aadahaya oo qoyahaya yaa loo masalabay waxaan loo daayey loo fasaxaye maqribka tukan mahaye waxaa leeyahay akhirtulmaqrib ilaa waqtilcishaa cishaa waqtigiisaa roobka daraadii la tukan maya taa ma ansaxayso ansixo mahaya dhe marka roobka inuu iskaba go-aan laga yaabaa soo maaha hadda maqribka roob badan baa ku haya cishaaba inaan roob jirin baa laga yaabaa oo iskaba go-o markaa kuu banaanaan mahayo baabu salaati alkhawfi dheh cabsida salaadeediiba u baab yahay waa taan nidhi salaadahan dambeoo dhano waa salaado ziyaado wata oo wax salaadihii hore ka ziyaadaa wata sidaa daraaddeed baa masalanba axkaamtoodu ay ka bedelan tahay axkaam wixii salaadihii hore loo shardin hayaa loo shardiyaa waysadii iyo istiqbaalkii iyo cadam wixii aad faraha badnaa salaad walbaba laakiin wax ziyaadaho la ziyaaday daraaddeed baa loo soo celiyey mid walba marka salaatulkhawf cabsida salaadiibadii buu ku yidhi oo waxyaabo salaadii kale aysan ixtimaalin ayay ixtimaashaa wax fara badan aan oon salaadii kale ixtimaalayn ama salaadii kale masalaba aan ku banaanayn baa iyadu ku banaan markaasuu yidhi idaa kaana alqitaalu dhe qitaalkii mubaaxan haddii u ahaado mid banaan walxaal alcaduw cadowguna fii kayri jihati lqiblati masalaba jihada qiblada jihadeedii keyrkeed cadowgiina uu ku sugan yahay faraqa alimaamu imaamkii annaasa dadkiibow firqatayna u kala qaybin laba firqo firqatan fii waji lcaduwi cadowga wejigiisii ayuu yeelin wa yusallii wou tujin imaamkii bifirqatin bow ragcatan tujin faidaa qaama markau imaamkii ila haaniyata ragcaddii labaad u istaaga yaynawa u niyeysan firqadii u tujinayay almufaaraqata bay niyeysan mufaaraqatahu miya mufaaraqadiisii bay niyeysan waa tamuu waytaam yeelin munfaridiina xaalay yihiin kuwo keli ah wa dahabuu way teginoo ilaa wayl caduwi bay u tegin wa jaa waxaa imaanaya ulaa'ika kuwaas baa imaan ilalimaam ulaa'ika oo kuwii imlaalinhayaya ilalimaami bay u imaan walxaal huwa imaamkuna qaa'imun ou yahay fi salaati salaada fiigeedii masalaba kii u taagan ou yahay yaqro' wou akrin oo qiro dheer bou akrin fa yuxrimuuna markaasay xarman wayamkusu wuu u nagaan lahum liajlihibow biqadri lfaatixati u nagaan iyo wa suurati biqadri suuratin qasiiratin suuro qasiira qadarkeed faidaa jalasa markau fadhiisto litashahudi bay qaamuu istaagin wa atamuu way dhammaystiran lianfusihim naftooda wayudilu wou dheerayn huwa imaamku atashahuda bou dheerayn uma yusalimu bihim oo ula salaamo nasan fiidhe saddex kayfiyo iyou kuu tilmaami oo se loo tukanayo kayfiyooyinkii badnaa ee nabiga ka sugnaaday marka la soo ururiyey yaa saddexdan kayfiyo lagu soo ururi wuxuu ku leeyahay salaada la yidhaha salaatulkhawfku waxay ixtimaashaa salaadaha kale waxaysan ixtimaalin waxaa loo kala qaadin in colkii socdo oo dagaalkii layskula dhex jiro oo dam iyo dig ay socoto iyo inaan weli laysweerarin baa loo kala qaadin markaan weli laysweerarin laakiin layshor fadhiyo waxaa loo kala qaadhayaa jihadii cadowga cadowga jihadiisu inay xaggii qiblada tahay iyo in kale hadday qibladii ay tahay oo halkaa qibladaha cadowga kaa jiraa laysmana weerar wakaa muuqda dadkao dhan isku mar bay tukanayaan waa suurada dambe o gaarayno imaamkii la tukan marka faatixadii waa la wada akrin hadday soo yaacaan waa lagu yaacin iyadoo salaada lagu jiro faatixadii waa la wada akrin waa la wada rukuucin waa la ictidaali marka la ictidaalo oo imaamkii sujuudo saf baa raacahaya safna ictidaalkaasu dheeraynaya markay safkaas iyo imaamkii soo sujuudaan ooy qiyaamka soo istaagaan yaa safkii ictidaalka taagnaa sujuudahaya markaasuu qiyaamka uga daba imaanhaya waa suurada dambe oo waa markii jihada xaggeeda cadowgii jiro markii cadowgii jiro jihadii jiha aan ahayn oo halkaasaa qibladii jirtaa cadowguna halkaa iyo bari buu ka kaa fadhiyaa waa suuradan hadda uu ku sureeyey imaamka wuxuu samaynayaa muslimiinta laba nus buu ka dhigay nus asagay la tukan nusna wuxuu leeyahay baxa oo cadowga hor fariid nuskaan la tukanhayaa masalan salaadan wuxuu ku miisaalay hadda iyadoo qasri ah oo laba ragcadood keliya ah marka nuska la tukan markay la sujuudaan kiradii bay la dhamaysan way la rukuucin way la ictidaali way la sujuudi markau kaco oo ragcadda labaad u kaco yay ayagu mufaaraqa niyeysan faatixadoodii bay akrisan way sujuudi way rukuuci way ictidaali way sujuudi way ataxayaadin asaga kiradii u taagaya imaamkii kirada u dheeraynaya way salaamo naqsan way tegin halkii cadowgii bay hor tegin qoladii baa soo noqon imaamkii weli kiradii u taagan yahay ragcaddii labaad way ku xihan markay ku xirtaan qadar ay faatixada ka akriyaan iyo suurad gaaban you qiradii sii wade markau is yaraa faatixadii dhamayste qira masalaba suurad gaaban oo ikhlaas iyo waxna ku darsade ayuu rukuuci way la rukuuci way la ictidaali way la sujuudi ataxyaadka marka u fadhiista laasee salaadiisii waa dhammaatee iyo ayuu kacahayaan kama goosan hayaane caadi bay u kacahayaan qiradoodii bay soo akrisa asigoo ataxyaadkii iyuu dheeraynhaya ducow maanta o dhan daldalahaya qiradii bay soo akrin way soo rukuucin way ictidaalin way sujuudin ataxyaadkii bay ugu imaan bis markaasi la salaamo naqsanhaya labadaa kayfiyo markuu qiblada jira cadowgu iyo markaanu jirin labadaa kayfiyo wey haddii dagaalkii bilowdayna waa waa waa- waa- waa kayfiyada saddexaad oo dambe oo kayfa amkana qof kasta u tukan adoo wax dili oo lagu eryan oo wax eryan oo oo foorarsan oo boodin oo kacahaya yaa salaadii wadi rukuuc iyo sujuudna ma jiro waad ishaarin marba waad ishaaraysa mid walbaba saas weeyaan markaa saddexdaa kayfiyo ayaa lagu soo iruriyey kayfiyadihii badnaa oo nebiga u tukaday idaa kaana alqitaalu mubaaxan dheh waxaa ku baxay dagaal aan mubaax ahayn maya salaatulkhoof laguma tukan karo walxaal alcaduwu cadowguna fii kayri jihati lqiblati qiblada jihadeedii keyrkeedu ku sugan yahay oo bari buu jiraa ama qoraxsin ama koofur halkii qibladii annaga ay hadda waqooyi noo tahay oo kale faraqa alimaamu imaamku annaasa dadkiibau firqatayni ka dhigin laba qolow dadkii ka dhigin firqatu firqo fii wajhi alcaduwi bay yay tegin firqatu firqo takuunu way ahaanaysaa firqadaasu fii fii wajhi alcaduwi cadowga wejkiisa ayay tegin wa yusallii wou tujin imaamkii bifirqatin bow ragcatan tujin qaybna ragcad bou tujin fa idaa qaama imaamku ila aaniyata ragcaddii labaad marka uu istaago waa sidii lagu miisaaliyey nawow firqadou tujinayay mufaaraqatow bay niyeysan wa atamuu way taam yeelan salaadoodii munfaridiina xaalayay kuwo keli ah oo keligood fardi fardi ah wa dahabuu way tegin ayagii ilaa wajil caduwi cadowga wejigiisa gaalada cadowgeedii ayay tegin wa jaa wahaa imaan ulaa'ika kuwaas oo kuwii markii hore tegay ah firqatun siid fii wa takuunu fiiha wajal caduwi aan nidhi yaa imaan ila alimaami bayuu imaan walxaal huwa imaamkuna qaa'ibun ou yahay fa idaa qaama ila saaniyati wa ilaa ku yidhi nawow mufaaraqato waa ragcaddii oo u istaagay oo labaad walxaal huwa isaguna qaa'ibun ou yahay fi salaati yaqra'u ou akrin buu ku yidhi masalaba oo qiro dheer ou akrinhayo yaqra'u xaal ou akrin fayu- fayuxrimuuna way xarman qoladii labaad wayamkusu wou nagaan imaamkii lahum dadkii liajlihim bau u nagaanhayaa biqadri lfaatixati ba u nagaan iyo wa biqadri suurati qasiiratin qoladii ku soo xiratay hadda suurad dheer baad adigu iska akhrisanayse weli sii wad inta ay faatixada ka dhammaystaan suurad yaroo gaaban ay ka ay ka dhammaystaan fa idaa jalasa markau fadhiisto litashahudi ataxyaadkiibay qaamuu istaagin wa atamuu lianfusihim naftooday usoo taam yeeloo ragcaddii labaad bay la imaan wayudiilu wou dheerayn huwa imaamku atashahuda buu dheeraynhayaa ataxyaadkii uma yusallimu wuu salaamo naqsano bihim qoladii dambe u la salaamo naqsanaya ayagoo ayaguna dhammaystay ragcadoodii labaad you la salaamo naqsan acdaartaasoo dhan waa masalaba macduur bay u yihin oo fiir hadda imaamkii oo fadhiya ayuu kacay istaag sameeyey rukuuc sameeyey ictidaal sameeyey sujuud sameeyey eh, juluus sameeyey ict- haddana sujuud labaad sameeyey inta uu maanta kala maqan yahay imaamkiina intaa waa ka maqan yahay ha waa salaatulkhowfo waa loo dhaafay ha salaatulkhowf weeye markaa muxuu yidhi dheh wayudiilu wou dheerayn huwa imaamku atashahuda uma yusallimu bihim bowla salaama naqsan Eh, fain kaanad marka salaadii maqriban hadday tahay salaad la gaabiyey oo laba ragcadooda haddaana ahayn ee maqrib ay tahay saddex ragcadooda maxuu samayn marka sallaa wou tujin imaamkii biluulaa firqadii horreysay ragcatayni buu tujin firqadii hore laba ragcadood buu tujinaya wa bisaaniyati farqa- ragca- ragca- firqada labaadna ragcatan buu tujin hadday maqrib tahay saas uu qaybinaya laba ragcadood firqadii hore u tujin ragcadna wuxuu tujinaya firqadii labaad ow rubaaciyatan in kaana salaadii rubaaciyatan afarley hadday tahay sallaa wou tujin bikulli firqatin firqa la arkaba ragcatayni buu tujinaya firqo walba laba laba ragcadood buu tujin marka firqada labaad xaggee ku sugahaya ma tashahudka uu ku sugin maya tashahudka dhexe waa qasiir baa la yidhaahdaaye ragcaddaad ku sugaysaa ilaa ragcadda intaad dheere doonta dheerayn kartahay ragcadda saalisada ah yaad ku sugi saalisay kula tukan raabicay kula tukan ataxyaadkii adiga marka kuu dhammaado ay ay kula ataxyaadaan ayagoo ataxyaadkoodii dhexa ay sameeyaan yay kaa kicin markaas ataxyaadka dambe waa dogtooda oo dawiil intii la rabaa laga dhigi karaa laakiin ataxyaadka hore waxaa la yidhahdaa inta waaridkaa lagama dheereeyo saas weeyaan marka ragcaddaad ku sugaysaa halkaasaa u fiican ha kaa taga hadda ow rubaaciyatan bay salaadii ahayd sallaa wuu tujin imaamkii bikulli firqatinba ragcatayni buu tujin fain faraqahum dheh haddau markaa kala geeyo imaamkii faraqa alimaamu imaamkii hum ayagiiya arbaca firaqin firqooyin afar haddii u kala u kala geeyo oo wasallaa uu tuka- tujiyo bikulli firqatin firqa la arkaba ragcatan uu tujiyo saxa dheh qudwadaasu saxiix weeye afar buu u kala qaybiyey colkau ka baqahayaa inay weerar dhinacyada ka sameeyaan firqa ragcad buu tujiyey saddexda firqoo kalena firqana dhinacaasuu ka firiisiyey firqana dhinacaas firqana dhinacaan markuu ragcaddii dhammeeyey oo ragcaddii labaad u istaago yay kuwaasu dhammaysan intay faaruqaan way tegi firqo labaad bay soo direen ragcaddii labaadoo u taagnaabuu iyuu tujiyey way dhammaysteen way tageen firqo saddexaad baa lasoo diray ragcaddii saddexaad bu waa saxiix saxiix weeye meesha waxaa la rabaa amarka fiiri weynankiisa ninkaa madaxda ah yaa la rabaa dadka inuu tujinayo oo qolo walba inuu tujiyaa la rabaa waxaa muhiimaddan oo dhan loo samaynayaa oo aan loo oranin imaamka iyo firqana ha tukato cadowga ha tageen ha dhowta firqadii labaad imaam ha samaysteen oo ha tukadeen waa iska saxiix laakiin maxaa la tixgelinayaa qolo kasta imaamku inuu amarkooda haysto tujinayo oo ninka naaibun ciidankaah oo tujinayo waa intaa wax la tixgelinaya markaa mahoo yidhi fain faraqahum imaamkii arbaca firaqin firqooyin afar haddii uu kala geeyo oo wasallaa uu tujiyo bikulli firqatin ragcatan uu tujiyo saxadeh saxiix weeye ee wain kaana alcaduwu cadowgii marka fi lqiblati haddii uu yahay marka kayfiyadaas waa markii cadowga uusan qiblada jirin cadowga oo masalan ba yushaahiduuna ay arkahayaan fi salaati salaada fiigeeda walxaal bay masalan ba waxaad leedahay arkahayaan fi lmuslimiina muslimiintana kasratun banaanay ku sugan tahay safahum imaamkii safaynaba u kala safay iyo faagsana wa axrama wuu xarman wa rakaca wou rukuuci bihim ayagiiba la xarman dhammaantood wa rakaca wou rukuucahayaa macahum buu rukuuci wa rafaca wou kor noqon bilkulli bou la kor noqon intoo dhan axrama wuu xarmana bilkulli wa rakaca bilkulli bou la rukuuci wa rafaca wuu kor noqonaya bilkulli فإذا سجد مركو سجوده سجد معه الصف ما سجود الذي صف كاسو يليه إمامك اللحديني واستمر صف صف كينا ودائما على آخر مثلا بإيكالي واستمر صف ما دائما هيا على آخر وإيكالي غائب الحال يهي مو دائما قيام مو دائما فإذا رفعوا مركا يكون نغلان مركا يكون يلان رؤوسهم فالأحيال كورة والسجود كسو كعامو سجد سجود هيا الصف الآخر صف كاللبان uma yarkacu wuu rukuucin imaamkii wa yarkacu waaa la ruku waa la rukuucin imaamkii bilkulli dhammaan buu la rukuucin imaamkii yarfacu miyaa yarfacu wuu kor noqon dheh yarkacu wuu rukuucin bilkulli wa yarfacu wuu kor noqon oo bilkulli dhammaan fa idaa sajada markuu sujuudana sajada waxaa sujuudahaya macahu maca alimaam asafu baa sujuude alladii safkii xarasa ilaalinhayay awalan hor markii hore safkii ilaalinhayay waxarasa safuna wou ilaalin alaakharo ee kale oo kii markii hore la sujuuday asaga ah fa idaa rafacuu markay kor noqdaane sajada waxaa sujuudaya asafu alaakharu waa waa waa kayfiyaddii saddex labaadoo marka cadowgu jiro jihada qiblada xaggaasaa cadowgu jira muslimiintuna way badan yihiinoo kasraa ku suganoo niman qilo lagu dagi kara ma aha waa la wada safan imaamkaa lala wada xidhan qiradii baa lala wada akrii waa lala wada rukuuci waa lala ictidaali ictidaalkaa markuu marahayo oo sujuudo safka horea la sujuuday safka dambena ictidaalka ku araya wuxuu ka mid yahay ictidaalka dawiilkiisa la istitnoodo oo markii aan soo maraynay ictidaal waataan soo niri waa rugni qasiira ictidaalka iyo juluuska beensidataynka ilaa salaadan ictidaalkeedaa la yidhaahdaa waa loo dhaafay firqadaas wax ilaalinaysa sida ictidaalka masalan ba ragcad kasta salaad kasta u dambeeya oo lagu qunuudaa loo dheerayn karo oo masalan ba oo loo saamaxay ayaa kana loo saamaxay oo dawiilkiisaas waa la saamaxaa la yidhahdaa oo ma odhan karaysid haddee ictidaalku qasiir ba ahaaye say u istaagahayaan marka waxaad tidhahdaa ictidaalkay ku harin safka horea la sujuudi labadii sujuudood markay ka soo kacaan oy soo istaagaan yaa qoladii ictidaalka ku hartay sujuudahayaan labadii sujuudood bay samayn qiradii bay ugu imaan waa la akriyi dhammaantood waa la rukuucin waa la ictidaali sujuudda marka u dhaco qoladii markii hore hartay oo safka dambe ahaa yaa la sujuudahaya qoladii raacdana waxay ku harayaan ilaalintii ilaa tacdiil baa la rabaa soo ma ahan saasuu kuu sheegaya markaasuu muxuu yidhi dheh wain kaana cadowgii in kaana alcaduwu cadowgu fi lqiblati haddii uu yahay qiblada fiigeeda haddii uu cadowgu yahay yushaahiduuna xaalay arkahayaan muslimiintu oo waxaayilu awsan u dhaxayn fi salaati salaada fiigeeda ay ku arkahayaan wa fi lmuslimiina muslimiintana kasratun ay ku sugan tahay safahum dheh imaamku waa safee waa kala safaa safahum wuu safaayo safayni laba saf buu u safaa iyo faagsara wax ka badan afar saf hadduu ka dhigo oo yidhaahda labana hayla sujuudo labana masala ba ha ilaaliso waa saxiix safay